habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axada bisha sebteembarna waa toddoba iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka ah waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi iyo anigoo ah sahre cabdi
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegaystayaal ka mid ah waraysi aannu la yeelanay wasiirka dastuurka ee soomaaliya oo ka hadlaya hawsha dib u heshiisiinta hawshaan idhaahdee dib u eegista dastuurka waa markii ugu horrayso hadda uu jiraa faham fiican ka jira bulshada soomaaliyeed ay fikrada fiican ka haystaan dastuurka habka uu socdo waxaad arkaysaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay ay aad uga qayb qaadanayaan wada tashiga waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali abtiyaallada iyo wixii kuwa arxamo sheegta in ku aragtay aadmiga waan wada ujuurayn intaase ina idinliyo ninguna u indhataagayso sowina adeeray ma arag aniga aad booda buu yidhi waa faraskiisii qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo marka horese warkii caalamka ururka xamaas ee xukuma marinka khaza ayaa axadda maanta go-aan ku gaadhay inuu dhammeeyo wada shaqayn la-aantii tobanka sano jirsatay ee dhinaca siyaasadda iyo xuduudda ee u dhexaysay ururkaas iyo ururka fatax ee uu hogaamiye maxamuud cabaas madaxweynaha maamulka falastiin iyadoo dhaqaalaha marinka khaza uu aad u liito korontada magaaladuna ay maalintii afar saacadood oo keliya uun joogto ayaa ururka xamaas oo xukuumadda maxamuud cabaas u ogolaaday inuu isagu wado hawsha xukuumadda qaran ee ay wada dhisteen muddo saddex sannadood laga jooga hase yeeshee aan la howlgelin horumarkan ayaa yimid kadib wadahadallo kala gaargaar ah oo labada dhinac ay lahaayeen kuwaasoo maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada qaahira ee dalka masar halkaasoo sirdoonka masaaridu uu u dhexeeyey xusaan badraan oo ah sarkaal ka tirsan xamaas ayaa sheegay in saraakiisha khaza ay ogolaadeen dalabaadkii cabaas ee ahaa in la dhammeeyo ismariwaaga dhex yaala labada garab ee falastiin badraan ayaa arrintaasi ku sheegay calaamad niyad wanaag ah oo loo qaaday dhinaca dib u heshiisiinta maxamuud caluul oo isna ka tirsan fatax ayaa soo dhoweeyey heshiiska hase yeeshee waxauu raadiyoga codka falastiin u sheegay in loo baahan yahay in heshiiskaasi laga arko fagaaraha ka hor intaan la qaadin tallaabada xigta booliiska dalka britain ayaa waxa ay sheegeen inay xireen qofkii labaad oo looga shakisan yahay inuu ku lug leeyahay weerarkii bambaano ee jimcihii lagu qaaday tareen dhulka hoostiisa mara magaalada london bayaan ka soo baxay booliiska britain ayaa lagu sheegay inay soo xireen nin koy labaatan jir ah kaasoo laga soo qabtay xaafadda honislow ee galbeedka magaalada london oo inta badan ay degaan shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee hetro airport sabtidii shalay aheedna booliiska waxa ay xireen wiil sideed iyo toban jira kaasoo laga soo qabtay dekeda dover oo ay ka baxaan gaadiidka badda isaga kala goosho ee inta u dhexeysa dalalka britain iyo faransiiska taliya ku-xigeenka booliiska london niel boso ayaa waxa uu sheegay in xarigiisan uu muhiim u yahay soo qabashada dadkani arrinta baaritaanada booliiska dowladda ingiriiska ayaa sheegtay inay sare u qaaday heerka feejignaanta dhinaca qatarta kadib markii bom uu ka dhacay jimcihii lasoo dhaafay london ugu yaraan soddon qof ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi
dowladda kuweyt ayaa dalkeeda ka eryi doonta danjiraha kuuriyada waqooyi iyo afar diblomaasi oo kale sida ay sheegeen xog laga helay xog la helay axaddii maanta ahayd joogista diblomaatiyiinta dalka kuuriyada waqooyi ee dalkan hodanka saliidda ku ah ayaa la yarayn doonaa sida ay sheegeen wakaaladaha wararka iyo ilo aan magacooda ilaa yemika la shaacin hadalkan ayaa soo baxay laba maalmood kadib markii kuuriyada waqooyi ay samaysay tijaabin kale oo hubka balistiga ah kaasi oo dul marisay dalka jaban kaasi oo yimid ka yar hal toddobaad markii qaramada midoobay cunaqabatayno ku soo rogtay xukuumadda pyongyang iyadoo ku ciqaabaysa tijaabinta nukleyeerka ay markii lixaad samaysay
dab maanta ka kacay guri danyar ah oo barakacayaal ay degan yihiin oo ku yaala xaafadda farjano gaar ahaan aagga dalxiiska ee magaalada kismaayo ayaa keenay dhimashada afar caruura oo hal qoysa kasoo wada jeeday caruurtan oo kan ugu weyn uu yahay lix sano jir midka ugu yarna uu ahaa naasnuug isagu markaasi cunuga ugu yar ilmaha ah hooyada waxa ay u shaqo tagtay ilmahaasi waxayna dusha uga xirtay guriga si ay u nabadgalaan dabkan ayaa la sheegay in uu ka kacay maanso ka dhalatay koronto inta ilaa iyo haatan la sheegay hooyada caruurta dhashay ayaa geerida ciyaalkeeda waxaa loogu wargeliyey iyada oo ka maqan jirtana shaqo dhardhaqis ah si ay qutulyoonka ubadkeeda uga soo saarto
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale v o a washington kulan ku saabsan dib u eegista dastuurka ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kulamadan waxaa yeeshay wasaaradda dastuurka iyo guddiyada kala duwan ee dastuurka ujeeddada kulanka ayaa waxaa waryaheena axmed xasan colaad uu ka waraystay wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil ujeedadu waxay ahayd maanta waxaan la kulannay labada guddi ee dastuuriga ah mid waa midka baarlamaanka oo dib u eegista dastuurka oo ka kooban labada aqal kan kalena waa guddiga madaxa bannaan ee dastuurka maadaama ay yihiin hay-ado dastuuri ah wasaaraddu waxaa muhiim ah inay la shaqaysaa marka maanta waxay ahayd inaan inta si fiican wada fadhiisana aan ka wada hadalna habkii loo wada shaqayn lahaa si loo dhammaystiro dastuurka muddada afar saacadood aan wada fadhinay araa badan aan isdhaafsannay markii dambena waxaan isla garannay inaan hore u soconna wadatashi aan yeelana guddiyey hoosaa noo samaysanne oo soo sameeya habkii aan wada shaqayn lahayn
marka guddiga madaxa bannaan iyo guddigan baarlamaanka ka socday iyo wasaaradda dastuurka in muddaah u soo jiitamaayay maxaa tale ah oo hadda oo dastuurka u dhiman oo isledii
anagu hadda wasaarad ahaan waxaan go'sannay inaan dastuurka lagu soo dhammaystiraa muddo laba sana ah annagoo ka duulayno dareenka dadweynaha ay qabaan oo leeyahay dastuurka uu soo dheeraaday sababtaan labada guddi aan maanta ula shirnana waxay ahayd inaan isla helnaa isla jaan qaadnaa sidii inuusan dib u dhac ku dhicin habsamada uu dastuurka ku socdo ololaha dib eegista waanan sii wadaynaa hadda waxaan leenahay oktoobar sideedeeda waxaan leenahay daahfurka ugu horreeyey oo shirweyne qaran oo dastuurka ah ayaanu leenahay kabacdina hore aan sii socnayna marka maxaa talaha ka soo baxay markaas hadda waxaa ka soo baxay waxaan ka wada hadlayn un habkii aan isula jaan qaadi lahayn un wada shaqayn lahayn maxaa marar badan waxaa dhaca khilaafaad badan oo ka soo dhacdo guddiyadaas iyo wasaaradda inay ay u ahaan jirtay sabab u ahaan jirtay sababaha khilaafaadku dhacaan oo waxna u dib dhacaan marka inaan bal helnaa hab oo xasilooni siyaasad ku jirto oo aan wada shaqayno si loo dhammaystiro dastuurka waana isla afgarannay hadda inaan laba guddiyaan u saarnay oo ka soo kala bixinaya hadda saddexda qaybood wasaaradda iyo labada labada labada guddi labada guddi waayahay markaad fiirisid talooyinka iyo aaraacda iyo intii aad hadda kusoo dhex jirteen ama maamul goboleedyada dadweynaha kala duwan inta qaarkood aad aragteen maxaa kaaga soo baxay inta hadda hawsha waxaa iga soo baxay waa markii ugu horrayso hadda uu jiraa faham fiican ka jira bulshada soomaaliyeed ay fikrada fiican ka haystaan dastuurka habka u socdo waxaad arkaysaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay ay aad uga qayb qaadanayaan wada tashiga ayna su'aalaha ay kuweydiinayaan ay tahay su'aala xog-ogaalnimo ku jirto sida aan berigii hore aysan ahayn oo hadda inay xog-ogaal weyn u haystaan waxaa arkaysaa xubno ka mida bulshooyinka soomaaliyeed sida dadka naafada ah inay siinayaan qiimo weyn dastuurka ay rabaan inay ka helaan qodobo difaaca xuquuqdooda iyo dumarkaba sidoo kale
waayahay kolley wasiiraad ahayd markii dastuurkan qabi qoraalkaa la soo bilaabayey waad og tahay xilliguu soo socday inta hadda dawladdan intay jirto ma is leedahay wadankoo dhan wuu gaarayaa oo afti ahaan waa dadku waa wada gaaraya
ma u malaynaayo in afti uu- uu- uu- uu qof walbaba u codayn karo in in la samaynaayo Eh, laakiin kollayba oo hab kaloo lagu eh, ansixiyaa jiri doonto oo sida mataqaanaa golo ansixin ah sidii labada kun iyo labaiyo tobankii oo kaleeto in la sameeyo
muusiga ka hor waxaad maqlayseen codka wasiirka dastuurka federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo u waramayey wariyahayaga muqdisho axmed xasan colaad halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington zaaraad haye waa tahay waad mahadsan tahay maxamed oo bal markana qodobka noo xiga afar caruura oo kasoo jeeda qoys danyar oo keliya ah ayaa ku geeriyooday magaalada kismaayo kadib markii uu dab qabsaday gurigooda maanta dhacdadan ayaa si weyn looga murugooday dadka ay saamaysay ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacinin sababta dhalisay in dabkaasi uu qabsado ilmahaasi hase yeeshee waxay ku jireen guri yar oo u muuqda inuu cooshado ka samaysan yahay warar hordhaca waxa ay sheegayaan in koronto uu dabka ka bilowday markii hore haddaba haaruun macruuf ayaa shilkan waxa uu ka wareystay afhayeenka maamulka jubbaland cabdinaasir seraar maax Ah, bismillahi raxmaan haarun dee maanta aad maqashay ciyaal baa ku gurtay guri afar cunugoo walaalay ahaayeen dee gurigaa runtii arrin iska dhacday bay ahayd oo waxaan malaynayaa guriga carruurta iyagoo jooga mu dad kacay Eh, kadibna dee ilmihii wixii ilaahi subxana watacaala u qadaray mareena waa dhinteen afar cunugoo walaalay ahaayeen waa gartay dabku muxuu ka kacay yow dabku wuxuu ka kacay raashin een, ay le- ay karinaysay hooyadood oo dee maaragtay meeshu ma ahayn guryo dhagaxa ma ahayn waxay iska hayaan jiingada iyo wax lamid ah oo dee dabka u sahlan inay maaragtay kacaan marka waxaasuu dabka ka kacay raashin maaragtay meeshu lagu karinayay dabka ka kacay waa gartay waxaan maqlay xilliga carruurtu ay dhimanayeen in hooyadood iyo waalidkood ay ka maqnaayeen oo ay dibadda jireen wallahi de ama ha maqnaadaan ama ha joogaan laakiin ilmahaas waa dhinteen Eh, waa dhici kartaa hooyadood inay ka maqnayd laakiin de waa dhacday arrintaasu Eh, labana badbaadinin oo dee maaragtay gurmadkii iyo suurtoobi weyday maaragtay dabkaasi in carruurta laga gaadho cid kale oo wax ku noqotay dabkan ma jirtaa afarta carruurta ay dhimatay maya kasoo maya maya cid kale wax ku noqotay ma jiro oo aan ka ahayn de hantidii iyo guryihii ku gurtay laakiin wax ku dhintay oo bini aadan ma koro afartooda aan ahayn ama ku dhaawacay ma jiraan waa gartay maamul ahaan ma la xiriirdheen qoyskan iyo ay dhibaatadii masiibada ku dhacday Ah, waan la xidhiidhnay waa loo tacafiyeyey Eh, insha allah guryahoodii iyo wixii ka burburayna waa loo dawladdu dee way dhisaysaa wixii hantida halkaa kaga burburtay wixii kale maaragtay ka warhayna ma tacsiyana maaragtay eh, dawladdu insha allah bidin alkariim guddi baa loo helsaray waa ka shaqaynaysaa kaas wuxuu afhayeenka maamulka jubbaland cabdinaasir seraar maax waxa uu waramayey wariyahayaga washington d c ku sugan haaruun macruuf halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxay noo haysaa saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegi doonno mustaqbalka gobollada hirshabeelle oo xalay madaxweyne cusub loogu doortay magaalada jowhar inuu madaxweyne ka noqdo maxamed cabdi uwaare kadib markii madaxweynihii hore ee maamulkaasi cali cabdulaahi cosoble ay baarlamaanka maamulkaasi xilka ka qaadeen qalalaaso siyaasadeedna uu galay maamulkaasi ayaa xalay waxaa magaalada jowhar doorasho ka dhacday ku badiyey toddobaatan iyo afar madaxweynaha cusub ee maamulkaasi oo uu ku guulaystay maxamed cabdi uwaare waxa uuna kaga guulaystay codadkii uu helay daahir cabdulle cawaale oo isagu helay saddex iyo labaatan cod haddaba mustaqbalka maamulkaasi waa mid nooceeya maxay noqon karaan khilaafyadii horey u taagnaa in xal laga gaaro ee ragaadiya maamulkaasi diidmada qaar ka mida beeluhu maxay noqon doonaan xilligan baarlamaankii qaybsanaana sidee ayay ku midoobi doonaan dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa si toosa uga jawaabaya madaxweynaha maamulkaasi cusub maxamed cabdi waare oo khadka telefoonka su-aalaha uga jawaabi doono anigiyo dhegeystayaashaba waa tahay mudane soo dhowow waan kaaga mahad celinaya mudane madaxweyne wakhtigaaga iyo adiga oo daalan inaad noo waramayso ugu horreyntii hambalyada kadib qofka aad tahay haddaad dhegaystayaasha la wadaagto taariikhdaada oo kooban qofka aad tahay adiga
bismillahi raxmaani raxiim Eh, aniga waxaan ahay eh, muwaadin soomaali ku dhashay magaalada buuloburte kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaan wax ku bartay eh, buuloburte iyo xamar jaamacadeydana waxaan ka dhigtay indiana university oo ku taal magaalada bloomington waxaan ka shaqayn jiray oo scooltaa scholarship bay ahayd scholarshipka iyo shaqadii la xiriirta o dhan wasaaradda beeraha mashruuca fulinta beeraha burburkii kadibna waxaan ka shaqeeyey hay-adda i c r c iyo f a o iyo u d p marka waxaan leeyahay kariyeer labaatan iyo shan sano ka badan oo ah samafalka iyo horumarinta waa gartay marka maxaad ka baratay jaamacadda indiana university ee dalkan maraykanka khaasatan ayada maxaad ka baratay ayada waxaan ka bartay political science iyo economics ayaan ka qaatay marka waxayna ahayd maaragtay sideetabaadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo shantii ayaan ka qalin jiriyey waa gartay sideed u aragtaa in madaxweynaha lagu doortay haddaan bal ugu horreyntii anigu ku weydiiyo su-aasha dhegeystayaal ayaa iyaguna nala wadaagi doona aragtiyadooda iyo su-aalahooda haddaan aniga kugu hormaro bal aragti ahaan caawo in aad tahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle baarlamaanka ay ku doorteen sideed u aragtaa ood ugu arrintaas
wallaahi marka waxa jagada marka la raadsanayo iyo marka la helo waa kala duwan yihiin runtii caawa culays iyo mas-uuliyad iyo miisaan zaa'ida ayaa ifuura waxaa horteedayaal dhammaan dhibaatooyinka ee bulshada haysta xagga amniga xagga livelihoodka ama nolosha xagga horumarinta iyo dhaqaalaha xagga xagga infrastructureka dhinac walba markaad ka fiiriso muxuu ahay dhibaatooyinka ka jira maamulkaanu wuxuu dhisan yahay hal sano waxaan dhammayn isagoo hal sano dhisan buu haddana dhibaatooyin badan la kulmay marka waxaa aada iigu muuqda dhibaatooyinka hor yaalla qof alla qofkii mas-uul ka noqda waxaa taas barbartaal opportunityga ka muuqata oo waxaa isdiidaya waddanku siduu qani u yahay iyo sida ay u dhibaataysan yihiin dadku labadaasaa isqabala marka runtii caawa anigu qof faraxsan oo hadda bashaashaayo reyreynayo ma ahi waa tahay dhegeystayaashaan fursadda siinaya gabadha ugu horreysa bal haddaan khadka telefoonka kula hadlo magacaaga iyo su-aal iyo talo waxaad wadaba soo dhowow muno waa mahadsan tahay zahra adiga iyo madaxweynaha hirshabeelle iyo guud ahaan ummadda soomaaliya gaar ahaan reer hirshabeelle madaxweyne waa kuu hambalyeyneynaa waxaan ku leenahay xilka aad qaado aadka u culus allaha kula qaado bartay aniga waxaan kasoo jeedaa hiiraanan kasoo jeedaa gaar ahaan magaalada beledweynaan ku dhashay waxaana kamid ahaa dhalinyaradeedii ugu fircoonada ururka dhalinyarada gobolka hiiraan hogaaminaysay iyo guud ahaan ururada dhalinyarada soomaaliyeed madaxda u ahayd gobolkaas waa gobol aada u dhibaataysan labada gobol hirshabeelle laysku yidhaahdo waa wadan waa gobol haddana aada qani u ah dadkiisina aad ogtahay meesha ay ay yaalaan howl badanaa ku sugaysa nin wax bartay oo rajo badan aan ka ka qabnan waa tahay nin wax badan og oo magaaladaas iyo guud ahaan goboladaasi in badan samafalka ka shaqeynayana waa tahay runtii rajo badan aan kaa qabnay inaad wadankaas ama gaar ahaan gobolkaas usoo baxdid wax badan u qabatid marka waxaan waa ku rajaynaynaa guul waarta waana kula shaqeyn doonaa gacmaha lagama laaban doono su-aasha aan rabo waxay tahay dadku way dhibaataysan yihiin dhaqaalihii wuu baaba-ay maamul xumo fara badan way jirtaa amniga aada u xun yahay oo gobolkii inta ka banaan aad og tahay iyo inta la haysto marka qorshe fara badanaa lagaa sugaaya lagaa sugaayaa maxaa kuu qorshaysan ee aad rabtaa aad leedahay maanta waxaasi waxaasaan ka bilaabi doonaa oo aan ahmiyadda siin doonaa noloshii waa baaba waxbarashadii waa baabaaday caafimaad ma jiro weliba caafimaadka aadka ugu daran oo deegaanadii waa baaba oo gabdhihi geedahay goosooday ku dhalaayaan dhaawicii meel la geeyo mala xamaraa loo soo qaadaya iyo gobolada kale qorshe ballaaran oo kaaga aadan dib usoo celinta deegaanadaasi noloshii ay lahayd iyo quruxdii ay lahayd maxaa kada kuu qorshaysan oo dhihi kartaa kow iyo labo waa qorshahaasaa kow iyo labo io ah muno waad mahadsan tahay waad mahadsantahay muno haye madaxweyne muna waa waa mahadsan tahay maasha allah adigaa cabiray yacni dhibaatada aan arko iyo culayska aan arko oo yani miisaanka aan ka sheekeynayo hadda igu haaya laakiin waxaan rajo badan ka qabaa inay dadku dad wanaagsan yihiin intaas soo noolaayeen iyagoon mataqaanaa dawlad iyo iyo iyo iyo cid kale aan mataqaanaa ku tirsanayn ay iska soo noolaayeen adeega bulshadu iska yaryahay kaabayaasha dhaqaalahu iska jajaban yihiin haddana maasha allah masalan beledweyne oo kale ganacsigii iska socdo yacni dadku ay la nolosha ay la la xarbinayaan anigu waxaan waxaan waxaan tusaale ahaan yacni aan u isticmaali lahaa yacni nabar hadduu meel ku yaalo nabarkaasu hal maalin ma baanto hal maalin intii la talo mataqaanaa lagama boodo waxay u baahan tahay in nabarkaa la dhayo la weliba mataqaanaa si wanaagsan oo marmarka qaarkood xanuun badan loo dhayo la dhiig laga keeno la hagaajiyo la nadiifiyo afka isku soo qabsado markaa baanto broseska hiiraan gaar ahaan ama guud ahaan hirshabeelle ay jidka nabadda iyo jidka nolosha ay ku raacaysaa ma aha mid habeen iyo maalina mana aha mid hal qof wax ka qaban karo waa mid u baahan dhammaan bulshadu inay qof walba wixii uu ka geli karo ka galo waxaana loo baahan yahay waxaana loo baahan yahay dadku inay si wanaagsan oo niyad furan oo aan yacni difaac iyo mataqaana aan lahayn ay u wada hadlaan wax dhex yaalna ay uga wada hadlaan dawladdana waxaa laga rabaa inay wixii ku aadan oo tabarteedu marka hore ay tahay muxuu ahay ay ka qabato dadku muxuu ahay waxaa la rabaa in iyagu danahooda ay ka tashadaan inay muxuu ahay dakhli bixiyaan in iskuullada la furo dawladdana waxaa laga rabaa dadku inay kalsooni geliso dakhligooda si wanaagsan loo maamulo dadku ay ogyihiin meesha lacagtooda aadayso qofkii lacagtooda mataqaana si xun u maamula lasoo qabto la ciqaabo yacni howl yar maaha hawsha ummadda hortaalla waana howl yacni u baahan in yacni loo dhabar adeego loona sabro waatan mudana madaxweyne waa mahadsan tahay bal dhegeystaha kale aan qadka teleefoonkan u baaqayaa isna kaga jira kambaala magacaa ku bilow walaal iyo aragtiyo su-aal waxa aad u hayso madaxweynaha hirshabelle waa mahadsan tahay sahro magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan balaag marka hore waxaan u hambalyanayaa madaxweynaha maxamed cabdi waare oo maanta lagu doortay magaalada johar rabbi waxaan ka baryayaa in uu xilkaasi kugu ceebeen inuuna ilaahay kuu fududeeyo mudana madaxweyne waxaan ku weydiinayaa hal su-aal sida aad la socoto taariikhda markii ugu horeysay wareegto ayaa kasoo baxday dowladda dhexe waxaana loo asteeyey xilka madaxweynaha hirshabeelle in ay u tartami karaan hal beel oo keliya ah waana beesha aad kasoo jeedo haddana marka la fiiriyo arrimahaasi maamulka hirshabeelle lama shaqeeyaan beesha aad kasoo jeedo haddaba sidee arrintaasi ugu qanci kartaa beeshaada si ay si niyad ah ula shaqeeyaan maamulka
runtii anigu shaksiyan waxaan u arkaa nasiib daro in muxuu ahay hal beel la yidhaahdo ha u tartanto boos ka dhexeeya laba milyan oo qofood oo beelo kala gedisan iyo dad kala gedisan iyo ummad dhan ka dhexeeya in muxuu ah sidaa la yidhaha aniga shaksiyan waa ila qaldan tahay laakiin kolley danun baa saa biday oo danun baa dadka ku kaliftay xal baa la mooday qofka meesha ka maqanuna ma fahmi karo kolley dadkii go-aankaas gaaray xaaladda markaas hortooda taalay ayaa ayaa muxuu ahay ii sheeg ayaa garan kara arrinta ah beesha aan kasoo jeedo inaysan maamulka la shaqeyn arrintaasu waxay ka fog tahay xaqiiqada arrimo u baahan in la xaliyo oo awood qaybsiga iyo maamulkoo cusub iyo markii la dhisay cillado fara badan oo ka dhashay iyo electionkii muxuu ahay lasoo dhaafay oo na saameeyey arrimo u baahan in la xaliyo oo dad mas-uuliyiinuhu ay yani oo muhiima ay fikrado kala duwan ku kala qabaan waa jiraan lama inkiri karo laakiin dadku waxay u baahan yihiin dowladnimo waxaan rabaa inaan xasuusiyo adiga iyo dhegeystayaasha kale markii dagaalka soomaaliya uu burburay meelo ayaa dagaalku si aada u saameeyey oo dadka deganu ay yacni dowlad la-aantu ay u saamaysay waxaa ka mid a magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan dadkaas waa dad nabadeed waa dad dowlad ku noola shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafay noloshoodu maalinba maalinka ka dambaysa hoos bay usii socotay markhaati ayaa laga wada yahay dadkaas waxaa u dara inay dowlad helaan cadaalada oo iyagu leeyihiin ummadaha deganuna ay si nabada ugu wada noolaadaan waa garta madaxweyne aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan balaag waan filayaa in su-aashiisii aad ka jawaabtay bal markana dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhinaca soomaaliya joogo cabdiraxmaan wuxuu nagala hadlayay kambaala cabdi gaashaan ayaa la yidhaahdaa soo dhow cabdi gaashaan magacaaga dabcan noo dhammaystir iyo su-aal haddaad qabto ama wax aragtiyo ku wajahan madaxweynahan cusub ee maamulka hirshabel waa mahadsan tahay saar aniga cabdi gaashaan cegaal baa la yidhahdaa ugu horreyn waan salaamaya madaxweynaha iyo adigaba marka horeysa waxaan leeyahay maxamed cabdiwaare mas-uuliyad culus qoorta kugu suran waxaadna xil u qaaday dad soomaaliyeed oo aad maanta ama hadda ku hortaalla ama dad iga horreeyay ay ka dhawaajiyeen mushkuladaha ku hareysan ama bulsho ama siyaasadeed ama dhaqan dhaqaale ama horumar waxaan isleeyahay marka xilkaas in uu culus yahay sidaad u wajihi lahayd adna waa lagaa rabaa inaad wax dhaalfashana waa laga rajeynayaa ilaahayna inuu kula fudeeya aan ku rajeynayaa su-aasha koowaad aan qabo waxa weeye kasoo kow arrimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada deegaankaasi ka jira waxaa layihaha soomaalida kuma mahdaa mijo dhiiqo midba mar baa la bixiya marka waxaan isleeyahay su-aalaha ugu muhiimsanaan qalbiga kusoo dhacaya waxa weeye maamul baa ka horeeyey awaare ninkeeda waare cabdi waare maamulkaasna waxaa ka mid ahaa madaxweynihii talada hadda sii hayay oo kalsoonida baarlamaanka waayey waxaan la soconnaa inuusan ku qancin go-aankii baarlamaanka oo uu tegay magaalada beledweyne gobolka hiiraan isaga oo sheegay inuu yahay isagoo madaxweynaha sharciga ah marka su-aasha koobadan qaba waxa weeye sidee buu doonayaa madaxweynaha cusub inuu arrintaa u wajiro iyadoo weliba la tuunsan yahay inuu gobolka hiiraan magaalada beledweyne uu ku sugan yahay hadda ugaaskii beesha oo ka mid ah shaksiyaadka ugu miisaanka iyo milgaha culus dadka gobolkaas su-aasha labaadna weydiinaya waxa weeye waata cabdi gaashaanow taaha ka jawaaba marka hore cabdi laba arrimood ayaad ayaad isku dartay mid waxa waaye madaxweynihii xukunka laga qaaday iyo habkii looga qaaday arrintaas macluumaad badan dadku way ka hayaan waana hadarhaynteedu way badneed dhowrkii usbuuc oo lasoo dhaafay arrintaas hay-adaha jira ama institutionska jira sida baarlamaanka go-aankay ka gaareen dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba waa ku qanceen doorashadii maanta dhacdayna waxay ahayd gunaanadka broceskii mataqaana transitionka ama isbedelka iyadana waa lagu qancay oo muxuu ahaa intaasoo observer ama fiiriyayaal ayaa kasoo qayb galay marka sharciyadda in waa la maray oo broceskaas hadda wax dhibaho kama taagna arrinta kale oo aad soo dhexgelisay oo arrinta ogaaska arrintaasoo lamale saameyn arrinta xukunka qaadida madaxweynihii hore ugaasku waa ugaas muhiima oo muxuu ahay ii sheeg beeshan ugaas u ah madaxweyne kastoo yimaadana wuxuu ku qasban yahay inuu dhegeysto asaga iyo dadka ugaasyada kaleeto oo degaanka fikradoodana dhegeysto aniguna taasaan ku tala jiraa haddii ugaaska wax muxuu ahay concerna ama wax mataqaanaa welwela uu ka muujiyo maamulka cusub taladeedu wax ka leeyahay sida lagu xallinaa isagaan weydiin doonaa insha allahu tacaala marka taasu dhib badan ma leh labada arrimoodna iskuma iskuma lug laha waa gartay waa mahadsan tahay su-aasha labaad arrin aan kuweydiiye waxa weeye maxaad ka baratay tan iyo intaad qiimeyneysay dusha aad ka joogtay khaladaadkii maamulka adiga kaa horeeyey lagu eedeeyey ee ugu dambeyn kalifay inuu waayo kalsoonidii golaha baarlamaanka si aad uga fogaato mustaqbalka maxaad ka baratay maxaase kaaga diyaarsan oo isleedahay tilaabooyinka caynkaas oo ayaan ta qaado uga fogaan karayaa inaanan ku dhicin galdalooyinkii maamulka iga horreeyey walaal cabdi horta horta runtii maamulkaas muxuu ahay mahana qaadin muxuu ahay mas-uuliyadeedana infact lama wada saari karo madaxweynihii hore muxuu ahay sidii loo dhisay maamulkan wax taakuleyna iyo wax mataqaanaa farsamaa kama helin muxuu ahay banaanka dhaqaalo badan oo hadda gudaha laga dhaliyana ma jiro sidaa daraaddeed hay-ado loo sameeyey oo wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo muxuu ahay maxaakiimtii iyo wixii ma jiraan sidaa daraaddeed maamulkaas runtii magacunbuu ka jiray ma ahe maamul muxuu ahay ii sheeg hana qaaday oo hadda la dumiyey ama ama xil laga qaaday ma jiro waa garta
waxa laga baran karaa huna waa waa waa iska sahlan tahay aniga madaxweynea lay doortay waa inaan qaadaajidka dawladnimada waa inaan ka bilaabaa sidii aan u dhisi laha hay-adaha dawliga hay-adaha dawligaah oo qaban doona adeega bulshada oo ugu horeeya amnigu marka haddii la isku dayo sorry waata madaxweyne waa cabdi gaashaan waxaan filaa laba su-aalood ayaad madaxweynaha weydiisay dhegeystayaal ayaa khadka ku jira oo ayaga laftarkooda su-aalo qabo waa aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu yahay madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare oo xalay codo toddobaatan iyo afar boqolkiiba kaga badiyey musharaxii la baratamayay kadib markii baarlamaanka maamulkaasi hirshabelle ay cod u qaadeen musharaxiinta waa tahay mudane madaxweyne adigoo mahadsan bal hadda waxaad iiga warantaa waddo ayaa dabcan ku hortaalla aad garan karto halka aad raacaysid iyo waxa ay noqon karto bal marka waxaad iiga warantaa aragti ahaan waxyaabaha aad isleeda haatan muhiimadda sii oo maamulkan cusub ee adiga aad hadda hormuudka u tahay uu qaban doono ama ahmiyadda uu siin doono
runtii waxna waa muxuu ahay waa agabkii ama tuuliskii hawsha lagu qaba lahaa waxna waa hawshii la qaba lahaa tan agabka waa in dowladnimadii la dhiso waa in mataqaanaa hay-adihii dawligaa la dhiso waa in wasaaradihii la dhiso waa in booliiskii la xoojiyo waa in yacni maxaakiimtii la xoojiyo iyo wixii lamida taasu waa agabkii ee wasaarad la dhisaa keligii dadka ee noloshooda waxba ka bedeli mayso waa in loo gudbaa istaabka labaad oo ah in dadka noloshooda wax laga bedelo taa marka waxaa ugu horeeya amniga oo runtii cid walba huba ay og tahay amni la-aan inaan la noolaa karin muxuu horumarna aan la gaari karin kadib markii amniga bal meel uun yacni la dhihi karo waa waa sidii hore waa dhantaa la keeno in lagu dhinac wado adeega bulshada oo asaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka asaasiga ah waa tahay waayahay waad mahadsan tahay markana dhegeysto kale ayaan dib ugu noqonayaa khadka telefoonka magaalada nairobi magacaaga ku bilow aragti ahaan su-aal iyo faallo haddii aad qabto madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle ayaana barnaamijka marti noogu ah bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisataar xasan cali oo horey ugu tirsanaa safaaradda soomaaliya magaalada nairobi madaxweynuhu aad ayaan u soo dhaweynayaa waa nin dhinaca maaragtay gargaarka bani-aadamnimada in muddaa kasoo shaqaynayay oo maaragtay arrimaha soomaaliya iyo marxaladda taagan iyo dadka soomaaliyeed dhibaatooyinka heesta yaqaana kolleyba waxaan u rajaynayaa in maaragtay saddexda labada gobol asiga loo doortay gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan maadaama ay kamid yihiin gobolada dalka soomaaliya ugu wax soo saarka badan inuu dadka meeshaas ku nool inuu shaqa shaqa cabuurid baahan weyn u sameeyo ayaan marka hore ka codsanaa waan u hambalyeenayaa waad mahadsan tahay cabdisataar mudane madaxweyne maxamed cabdiwaare waan kaaga mahad celinaynaa waktigaaga inkastoo weli dhegeystayaal ay jiraan khadadka teleefoonada soo beegsanaya wakti yar gudahood waan ku fasixi doonaa xilligaaga mashquulka aawadeed haddaan bal dib ugu noqono dhinaca maamulka waxaad bal iiga warantaa intii ay socotay ololaha doorashada iyo intii doorashada laftirkeeda si rasmi aad u gudagashay waxyaabihii kuugu adkaa oo aad nala wadaagi kartid ama kuugu mashquulka badnaa maxay yihiin dabcan markii doorasha ay dhacayso waan garan karnaa muddada iyo mashquulka ee qaada runtii guud ahaan aada ayay u adag tahay muxuu ahay ii sheeg in ololo doorasho la galo iyadoo amnigu iska iska muxuu ahay ilaahay ogyahay inkastoo magaalada jowhar guud ahaan ay magaalo aada u degan ay tahay haddana socdaalka xamar iyo meelaha kaleetoo la xiriira wax weli dhib baa ka jira laakiin aniga arrinta iigu muxuu ahay adkeed oo iigu dhibaato badneed waxay ahayd yacni dakhliga iyo qarashka iyo waktiga iyo resourceska guud ahaan lagu bixiyo electionka iyo muxuu ahay doorashooyinka teenan keliya ma ahe guud ahaan runtii waxyaalo ka wanaagsan oo ummadda adeegee yani nolosheeda saameyn fiican ku leh ayaa loo isticmaali karaa taasaa runtii aniga iigu xanuun badan marka la yidhaha dhinaca doorashada waa gartay marka la eego dhinaca amniga soomaaliya gobolka hiiraan iyo gobolka kalete asna shabeellaha dhexe maamulkan hirshabeelle mideynaya waxay ka mid yihiin meelaha al-shabaab iyo ammaan darrada wadanka ka jirta koonfurta iyo bartamaha soomaaliya caqabadaheeda ay ka jiraan dhinaca amniga maxaa kaaga qorsheysan al-shabaab iyo dagaalkooda iyo haddii aad maaragtay adigu bal qidad cusub la imaanayso aragti ahaan amniga maxaa kaaga qorsheysan runtii arrinta amnigu ma ahan muxuu aha arrin fudud la tacaalidda shabaabkuna ma aha arrin hal wejile oo keliya weji military ama weji xoog keliya mataqaanaa leh maaha annagu dhallinyaradeenna muxuu ahay waxaan rabnaa inaanu isticmaalno nolol wanaagsan oo iyagana dan u ah annagana muxuu ahay dan noo ah micno badan ma samaynayso aadayna u xanuun badan tahay in intii weerar la qaado dhalinyaro labada dhinaca oo muxuu ahay tobanaana ama amaba marmarka qaarkood boqolaal gaare la dilo oo meydkooda yacni laga laga soo tago micno badan ma samaynayso anigu waxaan qabaa in dhalinyarada la marin habaabiyey la wacyigeliyo la howlgeliyo mataqaana hogaamiyaasha dhaqanka culamaa udiinka si muxuu ahaa iisheeg fikraddaas dhinacaas laga laga soo galo anigu shaksiyan waxaan qabaa haddii wuxuu ay diin yihiin in lagu kala baxo kutubka ilaahay iyo sunnada nebiga wax sabab yacni muxuu arrin diineed loogu dagaalamo ama laysugu dilo ama dad loogu laayo ma arko tan kaleeto oo iyaduna aad muxuu ahay dhibaato noogu haysa waxa way jidadka kale xirxiran gaar ahaan jidka jidka u dhexeeya xamar ilaa beledweyne magaalooyin runtii magac ahaan yacni dadku waa xor la leeyahay laakiin xorriyaddu ma aha inaad xabsi kor ka furan inaad ku noolaato xorriyad lama yidhaah waa inay dadku xor u yihiin inay ganacsadaan oy beero fashaan oy muxuu ahay wax soo saarka beeraha suuq geeyaan oo ay xoolaha suuq geeyaan oo magaalooyinku isku furan yihiin marka waa inaan helnaa dhaqdhaqaaq waa in la helaa marka aniga waxaan aad xoogga u saari doonaa insha allahu tacaala anigoo kaashanaayo ciidamada qalabka sida dowladda kuwa anagu aan leenahay iyo walaalaheen runtii aad noola noola mataqaanaa shaqeeya amisom inaan bal jidkaas sidii lagu furi lahaa aan xoogga saarno waa tahay mid iyo laba dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa bal haatan haddii aan ku hormaro dhinaca yurub waxaa kaga jira cali yaasiin bal caliow magacaaga sidaas aan ugu dhawaaqa hadduu yahay halkaad naga soo wacayso iyo dabcan su-aal iyo haddaad qabto aragti toona madaxweynaha wuu ku jiraa cali cabdi waare su-aal haddaad u hayso madaxweynaha hirshabelle
mudane magacaygu waa cali yaasiin gurbe waxaan halkan kasoo waxtamayaa wadanka sweden gaar ahaan caasimada labaad ee ethenburg mudane waxaad la socotaa inay jiraan ama madaxweynihii hore uu aada u waday in uu gogol dhigo balcad taasoo la rabay in uu loogu sameeyo maamul gobolka banaadir aada buu fikirkaas u aaminsanaa adugu maxaad ka qabtaa arrintaas ayada ah seese u aragtaa
arrintaas aniga waxaan ka qabaa soomaalida waxay ku mahbaadaa tiis ninkii tiisa dar yeelaa tu kale ku dara walaalaheen xamar ama muqdisho ama caasimadda muxuu ahay maamul ay leedahay hoggaan ay leedahay dowladdiiya degan muxuu ahay ii sheeg waana dhamaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin annaga teednaa nagu filan dhib noogu filan mas-uuliyad iyo wakti noogu filan marka runtii markaad adigu taada aada meel saarto ayaad qofka walaalkaa tiisa fiiri kartaa marka anigoo ka xun yacni waxaan anigu uga jawaabi lahaa hawshaas maanta meelan anagu kasoo galno uma jeedo waa inaan horta arrimaha hirshabeelle meel saarno wat waa warcad waad mahadsanta madaxweyne dhegeysto kale ayaa khadka ku jira waxaan jeclaan lahaa qofka ugu dambeeya inuu noqdo bal su-aasha aad qabtid iyo halkaad naga soo wacayso ama haddaad aragti qabtid ood nala wadaageyso
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Waalaikum salaam waraxmatullahi.
dhamaanyaasha v o a waan salaamayaa gaar ahaan waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay maanta maamul goboleedka hirshabelle doctor maxamed cabdi waare Eh, xaqiiqatan magacayga horta waa mustafa nuur hilaawe oo kasoo hadlaya waddanka gadar Eh, wax su-aala uma qabo madaxweynaha wax badan ayaan la socday kambaynkiisii iyo ololihii uu kusoo maaragtay eh, ololo tegay tan iyo sanad ka hor waa nin taariikhdiisa la yaqaano oo soomaalida ay ka wada dharagsan tahay inta badan waa garta Eh, keliya waxaan leeyahay madaxweyne eh, waddadii maaragtay eh, kolley dadkii kaa horreeyey madaxweynihii kaa horreeyey uu maray iyo qodxihii ay lahayd iyo wixii ka hor yimid nin yaqaano oo laftiisu khibrad badan leh ayaa tahay Eh, nin wax la faraya ma tiyid waxaan leeyahay hore u soco khibrad intii kugu filan waa haystaa adiga laftaada shacab weynaha hirshabellena way haystaan waxaana lagugu doortay rabitaan shacab waxaa lagugu doortay eh, rabitaankii madaxweyne farmaajo rabitaanka shacabka siday ugu doorteen oo kale ayaad maanta ugu soo baxday Eh, heer soomaali weyn ayaad kusoo baxday weliba hee- heer hirshabelle ma ahan marka eh, rabitaan shacab ayaad maanta kusoo baxday rabitaanka baarlamaanka bes kuma aadan soo bixin ama dad yar ama qolo gaara madaxweyne hore u soco ayaan leeyahay waa Eh, nin garta maamul yaqaano oo soddon sano wax uu ma- maamul kasoo shaqeyna iyo hay-ada dawliya ayaa tahay Eh, waanu ku bogaadinayaa eh, boqol kiiba boqol insha allah asalaamu calaykum waad waraxmatullahi mahadsan wabarakaatu.
tahay mustafe mustafe wuxuu ii sheegay daqiiqado ka hor inuu reehiiraan yahay si gaarna arrintan uu aada u u danaynayo maaragtay inuu la hadlo madaxweynaha sidaasaana keentay inaan fursadda sidoo kale sii siiyo ugu dambeyntii eh, mudane madaxweyne anigoo soo gebagabeynaya barnaamijkan gaarka ah ee aan ku eegeyno ee wicitaanka dhegeysteyn ku eegeyno maanta doorashadaada iyo mustaqbalka gobolada hirshabelle ee maamulkaasi bal maadaama aad tahay nin aqoon-yahana dhinaca kaleetana wax badan ka yaqaana ha- arrimaha gargaarka ee gobolka meelaha waxyaabuhu u baahan yahan waxaa ka mid a gargaarka marka maxay kula tahay inaad dhinaca gargaarkana ka qaban doonto su-aashaas haddaan kusoo gebagabeyno arrinta ugu muhiimsan oo dhinaca gargaarka oo soo noqnoqota eh, webiga eh, shabeelle ayaa mara eh, muxuu ahay maamulka hirshabeelle webigaas eh, runtii eh, wuxuu ku hayaa dhibaato weyn waxaana keenayo dayactir la-aan iyo maamulka biyaha oo aada u liita ama aan jirin webigaasu mar wuu ku fatahaa magaalada beledweyne wuxuu ku fatahaa tuulooyin badan oo gaar ahaan muxuu ahay shabeellada dhexe ah aada ayuu ugu fatahaa webigaas yacni runtii inaan xakamayno oo aan maamulno oo aan gacanteena soo gelino oo aan muxuu ahay biyahaas jiheyno oo aan wanaag u isticmaalno ayaa dhibaatada horta mataqaanaa ugu badan oo haddana haysataa ay tahay insha allahu tacaala waa gaari doonaa inaan webiga mashaariicda soomaalida waa taqaanaa mashruucii saabuun mashruucii faw mashruucii muxuu ahay iisheeg sokorta isnai mashruucii biyo xireenka balcad runtii mashaariic fara badan ayaa jira oo looga faa'iidaysan jiray webiga marka inaan muxuu ahay dhibkii webigana iska xadidno mashaariicdaasna nooleyno dadkuna ay shaqo iyo nolol ka helaan taasaa annaga hadda focuskeennu yahay waa tahay mudane madaxweyne maxamed cabdiwaare wakhtigaaga waa kaaga mahad celinayaa iyadoo weliba xilli adag aad ku jirto oo doorasho aad soo gasho ood aad u daalan tahay inaad barnaamijka wicitaanka dhegeystaha anigiiyo dhegeystayaashaba su-aalo uga jawaabtay aad baan kaaga mahad celinaya waa mahadsantahay adan wada guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaasi kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ahaa madaxweynaha cusub ee xalay loogu doortay magaalada jowhar inuu noqdo madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare oo dhegaystayaasha iyo anigaba su-aalo kala gedisan uga jawaabay intii barnaamijkan uu socday barnaamijkan cidda uu seego waxa ay dib uga daalacan karaan websaytekeenna v o a somaly com anigiyo martiduna waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo
aad iyo aad bay mahadsan tahay saare cabdixmedoo nala socotiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaalkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dhaqankiiyo hidaha axmed faarax cali daaja ayaa inoola diyaara
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sida laga yaabo intiinala socotay inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore wuxuu ku saabsanaa ujeeddada jacaylka iyo sababaha loo aanayn karo maansadii hore ee soomaalida inay ku tira yaraato waxaan ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee weerar bulxan la oran jiray waagii uu mulaaxo jeclaaday waagii intuu caada dhaafka ku kacay uu maansadii jacaylkeeda ku dheeraystay meel walbana uu ka tuuray inkastoo tixihiisii ammaanta ahaa ay u bogaysayna waatuu haa iyo maya midna ka maqli waaye dabadeedna markii uu magaceedii faafay ee ay gabayadiisii ku caanbaxday waatuu ina rag u wada hanqal taagay kuwii guurkeeda u tafaxaytayna waatuu nuur idiin leh ugu soo horreeyey waatay inoo rahmanayd su-aashii ahayd hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo geeraahro ammaana oo uu inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee torow nuur idiin leh muxuu isku halaynayaa marka horeba nuur wuxuu mulaaxo isdamacsiiyey isaga oo og halka ay weerar arrintu ka maraysa iyo siduu inanta u jecel yahay degaanka ayuu wax kaga nool yahay wuxuu la socdaa maansadiisa faraha badan ee jacaylkeeda ku soo aroortay sidaas awgeedna isaga oo intaasba u warhaya ayuu la tartanka weerar u bareeray dadkii degaanka ayuu ku dhex shaaciyey goor ay ahaataba inuu mulaaxo guursan doono oo nin kastaa haggiisa ee ay isaga uun xira u noqon doonto dhabtiina nuur idiin lamuu aqoon gabay uu qalbiga gabadha ku hanto ama uu tartanka ku galo siddasa ma hayso tixihii weerar wax walaaca ma ay gelin wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku hallayn jiray tii loogu jeclaa geel badan oo dhowr kalin ah ayaa xeryaha uga buuxay isaga ayuunbuuna isku hallaynayay maalintii dambe xaajada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa ina idiinle la kulmay waxay kula kaftameen nuurow mulaaxa waxay u eg tahay to aan gacan kuugu jirin marba haddii diidma laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxano waagii baryaba gabayada ammaanta ah qoraac iyo harimaba uga dhigaya markaas buu ugu jawaabay cagweyntaa gabyi oo noqotay qoraah lagu maahmaaho isaguna uu ula jeeday anigu geelayga ayaan isku hubaa gabayada weerarna dad iyo daarad kama lihi oo horweynkayga iyo haleeladayda ayaa iga filan dabadeed nuur idinle oo ishuba ayaa habeenkii dambe wuxuu u soo hoyday reerkii ay mulaaxa ka dhalatayoo siduu hidduhu ahaa inta yeelay inantii aabbaheed ka doonay af maran lama uu soconne geel iyo xoolo kale wuxuu bixin doona ayuu golihii ka sheegay markaas buu odaygii inta raalli noqday halhaleel gabadhii u bixiyey waxaa lagu heshiiyey dayrta markuu yaradka keeno in isagana gabadha loo meherin doono hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waa berigii loo sheegay mulaaxa way isa soo taagtay waxaa laga soo sheegay inay lahayd aabbahaybuu inay idinla iga yahay wayse iska lahayde way ogeyd aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrini ku dhammaan doonto si kastaba ha ahaatee weerar isma uu dhibin geela nuur idinle oo kale isagu ma lahayn mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu ballanqaadaa haddii ay guursato gabaygiisan aan kollow marin doono sida laga garan karase wuxuu weerar aad isugu halaynayay aftahanimo iyo laandheerannimo labadaasoo ay la ahayd inuu nuurna kaga foori karo mulaaxana ay ugu xilan karto wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku sasabtay wuxuu ku xodxotay waalidkeed iyo walaalaheed ka sokow cid alla ciddii wax u galeenba inuu wax siin doono waxaa kaloo la yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaalgud faraqa uga buuxin doono wuxuu yidhi arrin dhacay mulaaxooy horaa aayad loo qorayee labadii ushoodu isku taal kalama oo laane ubadkeenna aan kalaaciyayn agabar weeyaane waan kugu ataxiyaadsadaa magac arooriyaadee adna umarka waad ila qabtaa aanan ebyoonayn ilwaad quruxsan leeyey haddaad ooriday noqoto aakhire ma sheegine adduun ma il xumaateene afar maro abxadan kuugu rido awsi iyo khayli inna deeq xidaayadi ku taal boqor alaafaada asli boqora kuu lala afjabo arag wanaaggeeda usha luqunta aydida sunuuf olol cabaadaysa oogada muggeedii inaan iibiyan qabayb axmed weyrashiisiyoo shaqlana iyo awowgaaba ayax iyo arbahaya iyo odayo tiirshaaya abshir iyo cusmaan caaqil iyo awmahdi iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aar iyo xuseen aabi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbahaa dhalaya arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyayb abtiyaalada iyo wixii ku arxamo sheegta inkuu aragtay aadliga waan wada ujuurayn intaadse ina idinliyo ninkuna u indha taagayso sowina adeeray ma arag aniga aarbooda buu yidhi waa faraskiisii inkastoo habeenka oo idil iyo dharaarta qaarkeedba ay mulaaxa maankiisa ku sugnayd haddana weerar ma xira la-ayn haweenay aada u jeclayd ayuu qabe qudheedana waxba kama qarsoonayno sida bulshada kale ee degaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso ayay iyana u ogeyd in badan ayay isku dayday inay u caqli celiso oo uu iyada iimaansado markii ay taas ku guulaysan weydana waxay u cabatay habloweyntii ay xigtada ahaayeen kuwaasoo intii ay u dhimrin lahaayeen iyadii ceebta saaray waxay ku canaanteen naag naaga haddii ay ku bannaan tahay inaan ninkeedu dumar kale u hanqaltaageen welibana gabayo u tiriyeen intay wiilsi u qaadatay ayay laabta ka oyday waxayse kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay siduu weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seejin lahayd waxse ugama naasacadaan fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadhu uu laf iyo ludba ka haleelay hami iyo hawe adduuna la tiicaaya ayuu weerar reerkiisii u soo hoyday way u toog haysee afadiisii oo guubaabo qabta ayaa si deg dega gogol cusub iyo weylaalis isugu kor saartay barkin soomagale ka buuxana u dul dhigtay oo haddiiba intay kaydkii soo furfuratay soo ag tuumisay xeelyo iyo madiibado afka wada hayo oo ruuxii arkaa uu u malayn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey gudihii aqalka ayay ku noqotay intay ku maqnayd buu xagga eegay mase waahilba jeerjeera kuwa kumbise iyo oodkacgeed adari lagu udgiyey dhinaca kaluu eegay mase waa dhiilo nooc walba oo caano ah ay ka soo milaashay waraasi lo-aad iyo karuur geel iyo garoor ari oo aan weli dhanaanan kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqa agtiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu gorodda laalaajay garka iyo labada low ayuu isa saartay wax yar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushiisa taagan wuu dhugtay mase qoftuba qoftii hadaayay gogasha u dhigtayba ma aha dhar wada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay mara marsiino ah boqor midabo qurxoon gambo il yara oo sugul madow ah dugaagado lacaga oo ay gacmaha ka buuxisay kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo tolay maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u liqda waxbayse ahaan lahayd cunadiidka sheekala'aanta iyo maqnaanshaha hadduu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen tixdan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd waa tixdan soo socota ee inaan mariyo mooyee aan laqbaha iiga baahnayn isaga oo aan geed ugu soo gaban waa tixdii aanu afadiisa uga turin ee uu ku yidhi hararkiiyo kabdaha laysdul dhigay sida haldaa baalkii hilibka cusub haydaare wan iyo subag la hoogaanshay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurhkeeda habkaadigu baayici kabaha aad hawda kaga yeelin hanka fudud halkaan yeelku odhan hagar la-aantaada haween baa tahay ee adiga oon hadin kobtaan joogo waa habeela-aan dhuunigaad hooy leedahay hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahay haasaa waxaan qaybsanaa magac habeenkii iyo adaan i hubsan soortaad hallegi ha isku hanaq goyne haraggayga uunbaad arkiye kuuma soo hoyan runtii waa gabay culus waa gabay dareen laawo ah hase ahaatee haweenaydii sidaas uu qalbiga uga wareemay waa berigii intay weerar faraqa iska laalaadisay waraaqdaydii isii kuma ay odhan madaxayga hadduu siiyana kuma ay faraxdeen dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
waa tahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha intaasi haddaan kaga gudubno iyo axmed faarax cali idaajaabal markana qodobka warkeena ugu dambeeya ururka xamaas ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay kala diraan maamulka ay laleeyihiin ka taliya maamulka ay leeyihiin ka taliya ghaza islamarkaasina ay wada hadallo la furaan ururka fatax haddaba faahfaahinta warkan waxaa soo dira wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni xarakada xamaas ee reer falastiin ayaa maanta aroortii ku dhawaaqday inay kala dirtay xukuumaddii maamulaysay marinka khaza ee dhulka falastiin xamaas ayaa muujisay inay diyaar u tahay dhismaha xukuumad midnimo qaran oo ay la wadaagayso ururka fatax ee maamulka daanta galbeed oo uu madaxweynaha ka yahay maxamuud cabbaas warmurteed ka soo baxay xarakada xamaas maanta oo axad ah ayaa lagu sheegay ururka xamaas inuu waafaqay in la qabto doorashooyin guud iyo inuu diyaar u yahay baaqa masar ee sheegaya inuu wadahadal la gelayo ururka fatax kaasoo ku salaysan heshiiskii kaahira sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii iyo dhismaha xukuumad midnimo qaran oo ay ka wada qaybgalayaan qaybaha falastiin oo dhan go-aanka ururka xamaas ayaa yimid kadib markii wafdi ka socda ururkaasi booqasho uu ku yimid dalkani masar kuwaasoo kulamo kala duwan la qaatay madaxda dowladda masar cabdulaahi macalin xusein oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo degan magaaladan kaahira ayaan u weydiiyey saamaynta uu yeelan karo go-aanka xamaas iyo haddii la dhiso dowlad midnimo qaran oo falastiiniyiinta ay yeeshaan labadan xisbi ama urur ururka fatax iyo xamaas haddii sida ay xamaas usoo bandhigtay loo aqbalo oo dowladda loo wada dhan yahay loo sameeyo waxaa meesha ka baxayo dilkii iyo dhimashadii iyo barakacii shacabka reer falastiin baa meesha ka baxayo gobolkuna si nabdoon buu markaa waxa weeyaan ayuu ayuu usii socon doonaa ama nolosha si caadi bay kusoo laabanaysaa waa hal dhinac markaan ka eegno qaybta labaad haddii laga eego madaxweynaha dowladda falastiin hadeertan xukunka u hayo madaxweyne maxamuud cabaas abumazin waxaad moodaa in arrintan uu dhaliishan yahay uusan ogolaan doonin in macnaha labadan xisbi midkood xataa ay ku yeeshaan xubno ay dowladda ku yeeshaan taasoo uu aaminsan yahay haddii doorasho ay dhacdo loo wada dhan yahay xukunkiisu uu meesha ka baxayo oo aad moodo in asaga dhulka uu ku dhacayo waa qaybta labaad oo marka marka loo eego saddexda qaybood qayb ka mid ah qaybta saddexaad dowladda waddanka israel ayada laftirkooda haddii dowladan midaysan la dhiso waxaa imaanaysa xisaab ah in lagu xisaabtamo xuduudda in lagu xisaabtamo macnaha waxa weeyaan dad fara badan oo xabsiyada ku jira oo falastiiniyiin ah in lagu xisaabtamo dhimasho fara badan oo horey u dhacday taas laftirkeeda waxaad moodaa dowladda israel inay caqabad ku noqonayso howlaheeda in la tiri ay ka wadatay xuduudka amaba gacanka ghaza sidoo kale waxay sheegayaan marka xeeldheerayaasha caalamku amaba carabtu qaarkood in meesha ay ka saarayso wadahadalkii u socday maamulka falastiin iyo dowladda israel wadahadalkaasoo lagu doonayay in ay nabad ka dhacdo bariga dhexe islamarkaasina labada dowladood ama maamulka dowladda israel iyo maamulka falastiin ay si nabdoon ku wada noolaadaan oo dhimashadu halka ay ka baxdo iskudayo dhowr ah oo lagu heshiisiinayo kooxaha falastiin ayaa horey u fashilmay tan iyo markii uu dilaacay iska horimaadyadii u dhexeeyey fatax iyo xamaas sannadii labada kun iyo toddobadii oo xarakada islaamiga ay xamaas ay ku guulaysatay doorashooyinka baarlamaaniga iyo iyadoo la wareegtay maamulka marinka ghaza dowladda masar ayaa sannadii labada kun iyo shan iyo tobankii ururka xamaas ee reer falastiin ku sifaysay urur argagixiso taasoo su'aalo badan ay gelinayaan xeldheerayaasha bariga dhexe waxaa iska beddelay mowqifka xukuumadda masar xuseen saxnuuni v o a qahira
aad iyo aad buu mahadsan yahay waryaheena magaalada kaahira xuseen cusmaan saxnuuni oo nala socodsiinayey warbixintaasi ka hadlaysay heshiis dhex maray ururka falastiin ururka xamaas ee falastiin iyo ururka kale ee maamulka talada haya ee fatax wararka caalamka haddaan mid iyo laba idinka soo qabto dalka kuwait ayaa eryi doona danjiraha kuuriyada waqooyi u jooga dalkaas iyo afar diblomaasiyo kale sida ay sheegeen warar xogogaalah oo axadda maanta la helay joogista diblomaantii dalka kuuriyada waqooyi ee dalkaas hodan ku ah saliidda ayaa la yareyn doonaa sida ay sheegeen wakaalado wararka caalamka iyo ilo kale oo magacooda aan la shaacinin laay hadda waa tahay waad mahadsan tahay maxamedow markana ha dhegaystayaashii annagaba aan wada dhegaysanno digfeer iyo heeska barasho
adalbarashadeeni helisaad mooye oo kale kuma jirin hadda iyo habeenkii hadalbarashadeeni helisaad mooye oo kale kuma jirin balwee maatana inan hegan ugu jiro hawlaha kalgacalkiyo hoy wadagalkeenne balwee maatana inan heegan ugu jiro hawlaha kalgacalkiyo heestaasi barasho iyo fanaanka alla u naxariistee digfer waxay gebagebo u yihiin idaacadayda fiidniminta haddii laadhaa berri aanu mar kala kulmi doono anigoo maxamed cabdi zaare cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibadda fiidnila sidaas iyo fiidnimo
wanaagsan minino hagaagan minino hagaagan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hida raacayaaye haygu nicen hanti la'aan haygu nicen hanti la'aan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.